habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa habeen arbacaha bisha februari ee sannadka laba kun iyo shan iyo labaatankuna waa lix iyo labaatan waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somaali dot com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawi iyo dunidana waxaa ka mid a carwo ganacsi oo soomaaliya iyo kenya ay leeyihiin oo maanta laga daafuray magaalada nairobi ilaahay ayaa inoo suurogeliyay kulankan inuu dhaca ka sokow inaan u mahad celiyo ambaasadoorka soomaaliya u fadhiya kenya saaxiibkay jibriil roolka mar kasta uu ku leeyahay inuu dardargeliyo korna u qaaday xidhiirka wanaagsan oo ka dhexeeya labadeenna dad iyo dal ee soomaaliya iyo kenya
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda gobolka banaadir oo maanta bilowday dhegaysiga dacwado loo haysto rag ka shaqayn jiray tahriibka koob iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad labada kun labaatan iyo afar toddobaatan iyo shan muwaadiniin soomaaliyeed ah u badan dhallinyar dhammaantood higsanayay mustaqbal ma ay haysan waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyaga oo saaran badweynta weyn ee hindiya isla markaasina halkaasi uu ku haystay ama uu ku addoonsanayey ama addoonsi wax ka daranba oo aan u tegi doono uu ku samaynayey magafe ay u gacangeliyeen muwaadiniin kale oo soomaaliyeed oo walaalahood ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka diyaaradaha dagaalka israel ayaa xalay bartilmaameedsaday koonfurta magaalada dimashik ee dalka suuriya iyadoo sidoo kale lasoo wariyey in ciidamada israa'iili ay gudaha u galeen qaybo ka mid a dalkaasi sida lagu sheegay mareeg kormeerda xuquuqda aadamaha ee dalka suuriya weerarada cirka israel ayaa waxay beegsadeen saldhigyo ciidan oo ku yaala gobollada dimashik iyo darca kuwaasi oo sababay dhimashada afar qof raami cabdiraxmaan oo ah madaxa mareegtan ayaa tilmaamay in weerarku uu ahaa sida uu hadalka u dhigay duqayntii ugu xooga badnayd ee sanadkan israa'iil ku qaado dalka suuriya warbixintu waxay xustay in afar gantaal lagu dhuftay xarunta cutubka koowaad ee militariga suuriya oo ay ku sugan yihiin taangiyo dagaal halka dhawaaqa qaraxyo xooggan laga maqlay magaalada asraa halkaasi oo la weeraray guutada boqol iyo labayo tobnaad ee darca dhanka kale weerarka ayaa sheegay in cutubyo militari oo israa'il ah oo ay weheliyaan gaadiidka dagaalku ay dhanka galbeed ee darca uga gudbeen xadka dalka suuriya gaar ahaan tuulada albakar sidoo kale ciidamo kale oo israa'il ayaa gudaha u galay tuulada caynilbayda oo ay oo u dhow magaalada jubata al khasab iyo buurta tel axmar taasi oo ka tirsan waqooyiga khan arnaba markhaatiyaal meesha joogay ayaa sheegay in ciidanka israa'il ay laba jiho ka galeen gudaha suuriya iyagoo la beegsanaya bartilmaameedyo ciidan hubkooda weerarkii ka dhacay qunaytra ayaa waxa uu ku dhammaaday in ciidanka israa'iil ay dib uga laabtaan xuduudda saacada kadib halka weerar kale oo ka dhacay waqooyiga darca aan weli la xaqiijin in ciidankii ku sugnaa ku lugta lahaa uu weli meesha ku sugan yahay inuu dib u noqday dowladda suuriya weli kamaanaya hadlin dhacdooyinkan cusub kooxda xamaas ayaa shaaca ka rogtay aroornimadii arbacada maanta in heshiis laga gaadhay dibudhicii ku yimid sii daynta maxaabiista falastiiniyiinta ee lagu waday in la fasaxo hase yeeshee israa'iil ay dib u dhigtay bayaan ka soo baxay xamaas ayaa lagu sheegay in maxaabiista loo sii dayn doono si iskumar ah marka la wareejiyey meydad laga haystay israel iyadoo haweenka iyo carruurta falastiiniyiintana lagu heshiiyey in iyagana la fasaxo xamaas ma ayna shaacin goorta la fulin doono heshiiskan wakaaladda wararka e f b ayaa soo xigatay mas-uuliyiin ka tirsan xamaas oo sheegay in kooxda iyo dagaalyahano kale ay berri oo khamiisa israa'iil ku wareejin doonaan meydadka afar qof oo la haystay arrintaas oo lagu beddelan doono sii daynta in ka badan lix boqol oo falastiiniyiinna sida lagu sheegay qaybta koowaad ee xabajoojinta dhinaca kale diblomaasiga maraykanka ee u qaabilsan bariga dhexe steve witcof ayaa dib u dhigay socdaalkiisii uu ku tegi lahaa gobolka dhowr maalmood sida ay sheegtay wakaaladda wararka reuters oo soo xigatay warbixin ay daabacday mareegta axios dib u dhigista ayaa lala xidhiidhiyey dadaalada maraykanku uu ku doonayo inuu xal ugu helo xiisadda rusiya iyo ukraine warbaahinta israel ayaa sheegtay in israel ay u diri doonto wakiilo dalalka masar iyo qatar si loo dardargeliyo heshiiska witkof ayaa xusay in haddii wadahadalladu horumar sameeyaan laga yaabo inuu xadda tago gobolka si heshiiska loo sii xoojiyo loona sii ambaqaado marxaladda labaad ee xabajoojinta israel weli ay waxay sheegtay inay ka fikirayso in la kordhiyo labiyo afartanka maalmood ee xabajoojinta qase ka socotay iyadoo ujeeddadu tahay in la helo waa saddex iyo lixdan qof oo weli la haysto inkastoo ayna weli go-aan ka gaadhin mustaqbalka muddada dheer ee colaada mas-uuliyiin ka qayb galay wadahadaladii xabajoojinta ayaa sheegay inaanay jirin wadahadallo rasmiya oo u socda israel iyo xamaas hadda kuwaasi oo ku saabsan marxaladda labaad ee heshiiska taasi oo ah mid u baahan xal siyaasadeed oo dheeraad ah xabajoojinta haatan jirta ayaa la filayaa inay dhammaato kowda bisha march ee soo socota iyadoo midowda yurub uu ku baaqay in lasii wado dadaalada lagu joojinayo dagaalka si loo gaadho xal dagaalka ka socda bariga dhexe wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa soo warisay in booliiska faransiisku subaxnimadii maanto arbaca ahayd toogtay nin midi ku hubaysnaa oo si lama filaana u weeraray ciidamo booliisa oo ku sugnaa duleedka magaalada baris booliiska ayaa sheegay in mid ka mid a saraakiishoodu isku dayey inuu adeegsado koronto hase yeeshee ay arrintaasi u suurtogeli weyday kadibna sarkaal kale uu ninkii toogtay waxaana rasaastu ay uga dhacday laabta taasi oo keentay inuu dhinto inkastoo kooxaha gurmadku ay isku dayeen inay ninkaasi badbaadiyaan dhegeystayaal warkii caalamku waa naga intaa u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijkeenna caawa fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waa magaalada nairobi waxaa maanta laga furay carwada toddobaadka ganacsiga soomaaliya iyo kenya munaasabadan waxaa lagu soo bandhigay horumarka iyo waxqabadka shirkadada gaar loo leeyahay oo tiradoodu ay gaadhayso boqol shirkadood wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo haya
danjire jibriil waxa uu sheegay inay carwadani astaan u tahay ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo weliba iskaashiga u dhexeeya labada wadan ee soomaaliya iyo kenya labada wadan waxa ay xiriir soo jireenah u leeyihiin xagga dhaqanka ganacsiga iyo iskaashiga taasi oo haatan usii gudbaysa sidii loo sii awooday lahaa loo xoojin lahaa iskaashiga heer goboleed ee labada dhinac wasiirka maalgashiga iyo ganacsiga waddanka kenya honorable lee kianjui oo kelmado bogaadina ujeedinayay ganacsatada soomaalida ayaa sheegay in wax weyn iska bedeleen xaafadda islii sideetameeyadii ilaa sagaashameeyadii qofkii maanta ku cusubna oo ina daraatar ka qaadayo waxyaabaha laga dhisay waxay muujinaysaa kalsoonida dalka iyo dadka aad ku qabtaan idinkoo kafaala qaaday noloshiinnii ayaad haddana dad shaqa u abuurteen oo ka qayb qaadateen barnaamijka guriyeynta waddanka kenya oo aada guryo badan oo markaasi dadku ay ku noolaadaan aada dhisteen horumarkan aad gaarteen ee islii aad gaarteenna waxay soo dhoweysay islamarkaana soo jiidatay in nairobi iyo guud ahaan kenya ay noqoto meel ganacsiga iyo maalgashiga lagu naalloon karo sidaasna ay lagama maarmaan u tahay buu yidhi wasiirku in lasii xoojiyo iskaashiga noocaasi dayaafadaasi waxaa daah furay oo xarigga ka jaray si wada jira wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga ee waddanka kenya honorable lee kianjui iyo dhigiisa dhinaca qorshaynta wasiirka u qaabilsan soomaaliya honorable maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax iyadoo ay weheliyeen danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya jibriil ibraahim cabdulle iyo gobarnarka magaalada gaarisa nadiif jaamac xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale waxaa isna goobtaasi ku sugnaa wasiirka isbeddelka cimilada ee dalka soomaaliya genaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe iyo madax kale inta carwada iyo bandhigu socday waxaan la kulmay wakiilka jaaliyadda ganacsatada soomaalida ah ee shirkaasi ka qayb galay maxamed aadan meru sida runta horta shir aad xaflad aad u wanaag badan baa ka dhacday meeshaanayta b b s sli waxaan aad u mahadinayaa dadkii qabanqaabiya arrintaanayta oo nation media ay ka mid tahay moolka sli b b s ka mid yahay marka howshaanayta howl si fiican loo qabtay bay ahayd waxay nagu soo kordhisay waxaa weeye horta soomaalida iyo kenyaanka cabsi yaa ku dhex jirtay oo arrimahan yaroo security-ga oo hadda laga hadlaya yaa loo malaynaya wax ma aragtay kala qaybini kara labada wadan laakiin tii iidaheed way caddaatay inay ma aragtay ay wax u keeni karin marka wixii ayaga waxaan ku bedeli haynaa oo dowlad labada dowlad ay ka shaqaynahayaan oo khaasatan ambasadar jibriil uu ka shaqaynahayaa in ma aragtay waxyaalo kale lagu bedela fikraddaasayta qaladka eh waxaa lagu bedelayaa labada wadan inay ma aragtay xiriir fiican yeeshtaan xagga ganacsiga xagga wala socodka xagga ma aragtay caafimaadka wax kasta wala shaqaynta waxaa isna aan la kulmay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya cumar xaashi ahna ergeyga gaarka ah ee xasilinta dalka soomaaliya
waa mahadsan tahay yasiin iyo saxaafadda v o a soomaali waa maalin aad iyo aad farxad weyn waa markii saddexaad oo la qabanaya carwadan oo kale safiirka halkan noo fadhiya jibriil cabdille aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay dadaalka uu geliyey ganacsatada nation media group dowladda kenya dowladda soomaaliya madaxdeedii ka socota aniga qayb ka ahay aniga iyo wasiirka qorsheynta iyo wasiirka cimilada jeneraal bashiir goobe meeshan wax badan baa lasoo bandhigay oo tusinaysa xiriirka qoto dheer xagga ganacsiga ka dhexeeya labada wadan oo dariska oo walaalaha marka carwadooyinkan oo kale in la badiya dadka ay isdhexgalaan integration fiican la sameeya aanan ka faa'iidsano suuqaas weyn oo badeecada east africa aan hadda kusoo biirnay waxay tusinaysaa muhiimadda aan kusoo biirin karna soomaali haddaan nahay dhaqaalaha waddankan xagga shaqaalaynta iyo haddee waxay tusinaysaa furfurnaan fircooni ganacsatada soomaaliyeed iyo muhiimadda u leedahay kenya sidoo kale waxaan rajaynaynaa in kenyaanka iyago laftigooda xaggaas ay ka soo wardoonaan ee ganacsigooda xaggaas keenaan haddaba dad badan oo kenyaan oo xaggaa ka shaqeeya waa jiraan marka waxaa leenahay ganacsigoona inay halkaas ka imaanaan rajaynayna marka aad iyo aad baan usoo dhaweynay jiray wixii haddee shuruuc iyo loo baahan yahayna waa ka wada shaqeynaya waa laga wasiirka qorshaynta soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax oo isagu munaasabadaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada waddan iyo weliba kaalinta safaaradda soomaalidu ay ku leedahay sidii loo sii ambaqaadi lahaa iskaashiga waddamada afrikada bari ay soomaaliya ka mid tahay hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad idiin sheegay inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb gala kulankan weyn ee miisaankiisa leh ee dhowrka maalmood socon doono oo halkan exhibitioniska iyo carwada iyo ganacsatadaba ay kusoo bandhigayaan ganacsatada soomaaliyeed iyo ganacsatada kenyaadka ah maalgashatayaaka danaynaya inay dalkan maalgashadaan iyo inta kaloo danaynayso waxaan rabaa ilaahay ayaa inoo suurogeliyay kulankan inuu dhaco ka sokow inaan u mahad celiyo ambaasadoorka soomaaliya u fadhiya kenya saaxiibkay jibriil roolka mar kasta uu ku leeyahay sida uu u mas-uuliyaddan ambaasadornimada halkan ugu bilaabay inuu dardargeliyo korna u qaaday xidhiirka wanaagsan oo ka dhexeeya labadeenna dad iyo dal ee soomaaliya iyo kenya khaasatan qaybo aad loo dayaci jiro oo ah maalgashiga iyo ganacsiga iyo waxwada lahaanshaha iyo wax in laysku darsado ambasador aad iyo aadaan kaaga mahad celinayo rool inta uu joogay shirar aad u weyn ayaan isla qabannay wuxuu abaabulay kulamo aad u weyn oo ah kii halkan loo imaan jiro ra-isul wasaaraha hogaaminayay iyo kii invest soomaaliya oo muqdisho ka dhacay iyo midkan aad arkaysaan roolkiisa iyo doorka uu ku leeyahay aadan kaaga mahad celinaynaa ambasad carwadaasi oo muddo toddobaada soconaysa ayaa lagu qabtay rugta ganacsiga ee b b s moll ee xaafadda islii halkaasi oo la sheegay inay ka shaqeeyaan in ka badan shan iyo toban kun oo qof islamarkaana ay ka furan yihiin shan iyo toban bangi oo waaweyn yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta bilowday dhegaysiga dacwad ciqaaba oo loo haysto toddoba qof oo xafiiska xeralaaliyaha guud ee qaranku ku eedeeyey inay galeen dembiyo la xidhiidha tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka nool oo qaarkood badda lagu waayey
raggan ayaa si gaara ugu eedeysan in ay ku lug leeyihiin tahriibinta dhallinyaradii dhammaadkii sanadkii hore ku geeriyootay badweynta hindiya kuwaasi uu gaarayay siddeed iyo labaatan qof kadib markii magafayaashii loo gacangeliyey ay badweynta kaga tageen doontii la saaray xeer ilaaliye ku-xigeen jibriil jirde ayaa sheegay in eedeysanayaasha falka tahriibinta ah oo ay sameeyeen ay ku dhinteen siddeed iyo labaatan ruux oo soomaali ah kadib markii laga daadiyey sahaydii ay wateen lagana qaatay matooradii doomaha saarnaa maalinkaas ah koob iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad labada kun labaatan iyo afar ee labada doomood lagu kala wareejiyey muwaadiniinta soomaaliyeed mudane guddoomiye waxaa laga daadiyey cunadii ay wateen oo dhan waxaa laga daadiyey cabbitaankii ay wateen oo dhan waxaa laga daadiyey sahaydii ay wateen oo dhan oo dhammaantood lagu shubay badweynta hindiya macnaheedu waxay ka dhigan tahay koob iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad labada kun labaatan iyo afar toddobaatan iyo shan muwaadiniin soomaaliyeeda u badan dhallinyar dhammaantood higsanayay mustaqbal ma ay haysan waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyaga oo saaran badweynta weyn ee hindiya isla markaasina halkaasi uu ku haystay ama uu ku addoonsanayey ama addoonsi wax ka daranba oo aan u tegi doono uu ku samaynayey magafe ay u gacan geliyeen muwaadiniin kale oo soomaaliyeed oo walaalahood ah oo ay ka soo bideen ama ay ka rajaynayeen in ay nolol qurux badan u samayn doonaan laakiinse ugu abaalguday inay u gacangeliyaan magafe aad u arxan daran kaasi oo ku sameeyey wax aan maxkamadda la wadaagi doonno oo aan fahamkeeda caqliga saliimka ah ee qofka soomaaligii uusan qaadan karin mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh laga soo bilaabo saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad waa laba beri kadib marka cunada laga daadiyey saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad labada kun labaatan iyo afar muwaadiniinta soomaaliyeed waxaa laga qaatay laba motoor oo u saarnaa doontaas sidoo kalena waxaa ka tegey oo iskaga baxsaday isla markaasna jihada ka sii lumiyey labadii magafe ee la saarnaasi doonyahaasi mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh hal doon baa la soo badbaadiyey oo soddon qof ay saaran yihiin soddonka soddonkaa qof ma dareemi kartaa inta noolayd ma dareemi kartaase inta dhimatay mudane guddoomiye haddaad isku geyso soddon qof iyo labaatan iyo saddex qof waxay noqonayaan konton iyo saddex qof konton iyo saddex qof oo weliba shan ka midihii ay meyd yihiin doomahana waxaa la saaray toddobaatan iyo shan qof halkaa waxaa ku maqan labayo labaatan qof labayo labaatanka qof ee maqan ee aan jirin ee dhintay waxaa lagu tuuray dhammaantood badweynta hindiya oo cuntay ama waxaa cunay xayawaanada ku jira badweynta oo lagu tuuray oo aynaan garanahayn meel ay hadda jiraan abukaate cabdiraxmaan muxidiin tifow oo ah qareenka u doodayay laba ka mid ah eedeysanayaasha ayaa maxkamadda gobolka banaadir ka sheegay inaysan awood sharci u lahayn qaadista dacwaddan maadaama dembiyada ay ka dhaceen dalal dhowr ah waxaa uu xafiiska xer ilaalintu soo gudbiyey eed eedahaas kala duwan ee muwakiliinteeda loo gudbiyey waxaa lagu sheegay inay ka dhaceen jasiiradda mayoota madagaskar iyo kenya waxaa halkaani siduu jidaynayo qodobka xeerka nidaamka garsoorka qodobkiisa koowaad faqradiisa saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka ee soomaaliya oo lala aqriyo faqradda koowaad qodobka shanaad ee xeerka xeerka habka ciqaabta soomaaliya waxa ay jidaynayaan jurisdictionka ama awoodda dhuleed ee maxkamadda gobolka banaadir inay ku eg tahay xuduudaha rasmiga ah ee gobolka banaadir dowladda hoose ee xamar eedda xafiiska xer ilaalintuna uu ku sheegay in eedahan kala duwanba ay ka dhaceen dalka dibaddiisa meel ka baxsan dalka sidoo kale waxaan rabaa inaan maxkamadda u soo gudbiyo in eedda uu soo gudbiyey nuxur ahaan iyo qaab ahaanba ay waafaqsanaynin qodobka toddobaatan iyo kow ee xeerka habka ciqaabta soomaaliya ee muwakiliinteedana aan lagu eedayn karin qodobada qaar ee lagu soo eedeeyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa sheegay in maxkamaddu ay diiday is-hortaagga qareennada difaacaya laba ka mid ah eedeysanayaasha maanta maxkamadda la horgeeyey islamarkaana dacwadda raggaas ay sii wadi doonto maxkamadda gobolka banaadir iyo maxamuud cali maxamed si waafaqsan qodobka boqol iyo shan ee xeerka halka ciqaabta soomaaliyeed aragtana in uu ku duray maxkamadda amba is-hortaagiisa oo kamid ahaa in maxkamadda gobolka banaadir ikhtisaas u lahaynin ka garnaqista dacwadan maxkamadda hortaala iyo in eedda xafiiska xeelaalyaha gudaha qaranku ayna waafaqsaneen qodobka toddobaatan iyo kow ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay jawaabta uu ka bixiyey xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka isurtaaga uu soo gudbiyey qareenku eh, kaas oo sheegay in abaabulka firdimbiyeedkan uu ka dhacay ka bilowday eh, degmada xamarweyne gobolka banaadir sidaas darteedna ay ugu muujiyeen eedooda qodobka afartan iyo shan ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed abaabulka iyo isku dibaridkuna uu ka bilowday gobolka banaadir fi- wadada xamarweyne wadada fi roma markay aragtay qodobka shanaad faqradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed kaas oo tilmaamaya awoodda dhuleed ee maxkamada maxkamadda markay aragtay sidoo kale eh, inuu qareenka eedaysanayaasha sare ku xusan uu galay dulucda dacwada kaas oo sheegay in qodobada qaar xafiiska xeelaalintu inuuna kusoo eedeyn ay aheeday laakiin laga rabo xafiiska xeelaalinta qodobadaas siduu usoo eedeeyey eediisa inuu isagoo caddeeyo Eh, dulucda dacwadana uu uga difaaca qodobadaas waxay diiday isurtaaga uu soo gudbiyey qareenka waxayna aqbashay jawaab celinta uu bixiyey xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka sidaasoo kale waxay faraysaa maxkamadda xafiiska xirlaaliyaha guud inuu galo dowrkiisa ku xusan qodobka boqol afar iyo toban ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa eedeysanayaashan kasoo qabtay goobo kala duwan kadib markii xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka uu helay xogta shabakadan maanta lagu bilaabay maxkamadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay dhalinyaradii ka badbaaday dhacdadaasi intaasi kadibna waxaa bilowday howlgalka lagu soo qabtay raggan seynab abuukar v o a muqdisho
aad iyo aad ba mahadsan tahay saynab abuukara warbixintaas inala socodsiinaysay haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa inoo haya wariyaha v o eda muqdisho cabdicasiis axmed barrow
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o e da toddobaadkan waxauu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa laba qodob oo guud ahaanba quseeya dhallinyarada ayaan barnaamijkan si gaar ah ugu faaqidi doonaa mid ka mid a waxa uu yahay kacaanka waxbarasho ee dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed ku jira kuwaasi oo ku aadan in waxbarashada heerka labaad ay u aadaan waddamo fara badan oo dibadda ah oo qaarkood ay yurub ka mid tahay haddaba maxaa keenay in dhallinyarada xilligan ay raadiyaan waxbarasho dibadda ah waxaan sidoo kale ku eegi doonnaa barnaamijkan dhibaatada maandooriyuhu uu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed jeer ciidamada amniga ay sheegaan in dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed uu khatar ku hayo maandooriyaha soomaaliya si gaara magaalada muqdisho haddii aan ku horeeyo dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ayaa sanadihii ugu dambeeya dadaal badan ku bixinaya sidii waxbarasho dibadda ay ku heli lahaayeen oo heerka labaad ee jaamacada ah dhallinyaradaasi ayaa qaarkood waxa ay soo dhammeeyeen jaamacadaha waxaana dib ay ugu soo laabteen soomaaliya iyagoo xilligan ka shaqeeya hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba arrintaasi waxay dhalisay in da'yar fara badan oo ka baxay jaamacadaha dalka oo ay muqdisho ugu horreyso ay raadiyaan waxbarashadaasi dhallinyarada hadda raadinaya waxaa ka mid a cabdimaajid cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada muqdisho barnaamijka dhallinyarada ee v o e da ayuu u warramay waa mahadsantaha cabdicasiis Een, runtii dhallinyarada ee, inta badan sanadihii hadda u dambeeyey waxa ay raadiyaan ee, waxbarasho scholarship ah oo dhinaca dibadda ah oo anigaba aan ka mid ahay dhallinyaradaas Een, ee, inta badanna waxay ka doorbidaan iyagoo shaqaysan kara oo markii heerka koowaad markay dhammeeyaan jaamacadda iyagoo shaqaysan kara oo dalkooda u shaqaysan kara inay dibadda aadaan taasoo ku kalifaysa marka ardaydii inay raadiyaan wadamo fara badan oo ay halkaasi ay ka heli karaan waxbarashada masterka oo kale inay raadiyaan wadamo badan oo marka taasaa marka dhallinyarada ku kalifaysa in shaqooyinkii ay raadinin ay aadaan dibadda Eh, waxyaabaha hadda soo kordhiyey in waxbarashada loo arko muhiimad inay u leedahay heerka labaad Eh, ad adiguba aad ka mid tahay waqtigaad gelinaysaan maxaa arrintaa idigu dhaliyey Eh, waa mahadsan tahay cabdicasiisow waxyaabaha eh, inta badan nagu dhaliyey waxaa ka mid ah haddaana dhallinyarada Eh, runtii dhallinyarada qofka dhallinyarada ah markii jaamacadda uu soo wado afar sano ama ilaa saddex sano iyo bar markuu soo wado uu qaato shahaadada baajka markuu qaato tusaale ahaan markii meelo uu geystoo kale ama meelo uu ka shaqaynayo ama xafiis uu geystoo kale qofkii dhallinyarada waxaa leeyahay ma wadataa shahaadada baajka shahaadada masterka ma wadataa marka dhallinyaradii iyagoo baajkii haysta in dibadda ay aadaan waxyaabaha ku kalifi kara waxaa ka mid ah in meesha markuu geysto shahaadada ama xafiis ama wuxuu markaas uu doonayo uu meel uu geysto in lagu xujeeyo masterka shahaadadiisa taasaa marka ardayda ku dhiirigelinaysa inay dibadda u hayaamaan oo halkaasi waxbarasho ay kasoo dhammaystaan shahaadada masterkana soo qaataan waayahay marka dhalinyaro fara badanaad tihiin oo hadda jaamacadaha muqdisho iyo gobolada dalkaba ka soo baxa ee dadaaladaasi bixinaya wadamada ugu badan oo ad is leedahay fursadaha waa laga raadiyaa maxaa ka mid ah cabdicaiis waa mahadsan tahay annagay dhallinyaro badan hadda fursadaha meelaha ugu badan ay ka raadiyaan waxaa ka mid ah wadanka talyaaniga oo kale turkiga oo asigana aada u badanaya in ay aadaan sidoo kale dhallinyaro ani a saaxiibanahay oo bangaladesh hadda master ahaan u raadsadayna way jiraan aniga naftirkeyga inaan malaysia xataa aan waxbarasho ahaan u aadana waa ii qorshaysaneyd laakiin inkastoo weli waxba aysan isku kay hagaagin laakiin waxaa marka ardadaas ku kalifaya oo inta badan inay dibadahaas u aadaana ka mid noqonaya in shahaadadii baajka aysan dalka soomaaliya aysan waxba ee ardayda u taraynin taasoo ay ku kalifaysa inay dibadda u aadaan
fursadaha marka la raadinayo xaggee areejiyada loo qortaa ma waxaa laga raadiyaa gudaha dalka adoo jooga ayaa meelaha warqada geysataayoo fooma meelal geysataa amase waxaa jira hanaan kale oo wax loo raadiyo oo onlineka uu ka mid yahay cabdicaiis waa mahadsan tahay qaarkoodna gudaha waaye qaarkoodna dibadda waa hadda dhalinyaro badan oo saaxiibo aan nahay oo wadamada hadda qaarkood aaday oo hadda masterkaas u aaday waxay sheegeen in waxbar tusaale ahaan markii loo xareynayo kale brograamkaas ama barnaamijyaas markii loo xareynayo kale in dibadda ahaan loogu xareynayo leeyahay arday ahaanaad kusoo baxaysaa oo halkan ku imaanaysaa wax ku baranaysaa qaarkoodna dalkii ayaa loogu xareeyaa oo waxay samaysanayaan foomam ay buuxsanayaan inay buuxiyaan halkay ka baxeen jaamacadda waxa uu haadan wato iyo halkuu u socday iyo iyo qarashaadkii wixii ku baxaa qaarkoodna dalkaas aa samayso qaarkoodna xagga dibadda ayaa loogu fududeeyaa ardayda inta badan
iiga waran dhallinyaraha markay wax soo bartaan rajada ay qabaan iyo iyo aaditaanka dibadda ee manxooyinka daraasiga ay raadiyaan oo kale rajada bal dhallinyaradaasi ka dhex guuxaysa sawir haddii lagu yidhaahdo maxaad dhegeystayaasha kula socda u sheegaysaa cabdicaiis waa baadsan tahay runtii horta shaqadu waa iska nasiib dhallinyaradana inta badan dadaal dheeraaday ku bixiyaan arrintaasi markii tusaale ahaan qofka intuu baxo oo dibadda tago oo master soo diyaariyo oo dalkiisa kusoo noqdo inuu shaqo helayo iyo inuusan helaynin waa xag nasiiba laakiin inta badan dhallinyaradu waxay ku hamiyaan isagoo qofkani haysta ama qofka dhallinyarada haysta baajkii iyo masterkii haysto in wadankiisu inuu ka shaqaysan karo laakiin fursadaha uu kaga heli karo in dalka soomaaliya asigoo intaasoo waxbarasho intaasoo waqtiga soo geliyey ay haddana aada u adag tahay hadda waxaan aqaanaa wiil saaxiibaan nahay oo aan iskala jaamacad iskala baxnay inta dibadda aaday master soo diyaariyey haddana ilaa hadda uusan fursadihii uu ku shaqayn lahaa uusan weli oo helin taasi oo aan dhihi karo marka waa iska nasiib marka dhallinyaradii marka iyagoo marka midaasi maanka ku haya oo xaaladii dalka ay haddana ogyihiin xaaladda siday tahay in haddana masterkii haddana waqti ay kusii bixiyaan xoogahoo haddana fursadihii dalka ay kaga soo ugu soo noqon lahaayeen iyagoo master haysta xoogoo waxay noqonaysaa cariiri ah in qofkii uu dareemayo kale xoo ahaa in isagoo master haysta baajkina haysta inuu shaqo uusan helin macnaha xoogoo ay la mid tahay inuu xoogoo qofka moral dilaaca uu leeyahay qof shaqo dhallinyaraha tahay waqti geliyey waxbarashada dalkii wax ku bartay afar sano baranayay dibadda afar sano kusoo qaadanaysa marka xoogahoo waxaan dareemayaa fursadihii oo dalka wax loogu qabsan lahaa inay aada u yartahay cabdicasiis jaamacado waxaa jira dalka ku yaala oo waxbarashada heerka labaad ee jaamacadeed bixiya qofka markii undergraduate-ka uu dhammeeyo in masterkii uu halkaas ka bilaabi karo waxyaabaha ugu badan ee hadda dhallinyarada ku qasbaya in fursado dibadda ah oo waxbarasho ay raadiyaan maxaa sal u ah cabdicaiis waa baadsan tahay taas waxyaabaha keenaya waxay tahay qofka dhallinyarada wuxuu leeyahay inkastoo jaamacadihii dalka ee haddana inta badan laga dayrinayo haddana aad ay u badan yihiin haddana haddana qofkii markii tusaale ahaan jaamacaddaas uu ka baxo ama jaamacaddaas ay sameynayso master in gudaha dalkiisa uu ka diyaariyo yacni qofka dhallinyarta ah wuxuu ku fikirayaa anigoo kale jaamacadda ani aa dhameeyo kale master way leedahay oo dalka ah haddana waxyaabaha ani mar walba aan ku fikiraya waxay ahayd soomaaliya wax kusoo bartay macalimiin soomaaliya wax kusoo baray inaa heli karo macalimiin ajaanib ah oo aan yacni bedelan karo oo jawigii markaas aan ku jiro oo kale dalka oo wax liigu baraayay in jawi kaleoo ka qurux badan aan heli karo oo macalimiin ajaanib ay wax ii barto taasay inta badan dhallinyarada ay ka doorbidaan aniga midda aaminsanaya marka waxay tahay dalkiyaa wax ku bartay haddana dalkiyaa master ku diyaarinayaa inaysan xogoo qurux badnayn laakiin markii qofka dibaddii uu aado oo halkaas wax ku soo barto macalimiin ajaanib ay wax u dhigayaan xogoho wuxuu dareemaa qofkani inuu dareemayo moral duty yacni in niyaddiisu aad iyo aad u qurux badnaanayso dalkiina markuu kusoo noqonayo isaguyo macalimiin ajaanib ah soo wax soo bareen yacni haddana luuqaddii waddankaasi meeshuu aaday haddana fahansan xogoho inta badan dhallinyarada halka ay aad ugu fikiraan waa halkaas meesha u socdaan luuqadeeda inay bartaan masterka halkaas kusoo diyaariyaan kadibna dalka ay imaadaan taas
kaasi waxa uu ahaa cabdimaajid cabdiraxmaan oo ka warramayay dadaalka ay ugu jiro sidii waxbarasho dibadda ah uu ku heli lahaa dhinaca kale marka laga yimaado dhinaca rajada ee dhallinyarada soomaaliyeed ee xagga waxbarashada iyo dhisitaanka mustaqbalka haddana waxaa jira da'yar fara badan oo waayuhu hordhigay xaalada qallafsan oo dhib badan taasi oo keentay in dhinaca muqaadaraadka ay u leexdaan hay-adaha nabadgelyada ee dalka ayaa horey u sheegay in muqaadaraadka sii kordhaya ay sabab u noqdeen dhallinyaro fara badan inay ku biiraan loona baahan yahay arrintaasi in wax laga qabto haddaba waxyaabaha ugu badan ee maandooriyaha ah ee dhallinyarada hadday u leexdeen waxaa ugu horreeya taabuu oo dhibaato badan ku haysa dhallinyarada waa nuuc tubaako ah oo ka timaada dalka dibaddiisa iyo sidoo kale cirbadaha la isku mudo cismaan maxamed daahir oo loo yaqaano cismaan dollar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee wacyigelinta u sameeya da'yarta maandooriyaha ku jira si noloshoodii caadiga ahayd ay dib ugu soo laabtaan barnaamijka dhallinyarada ayuu u warramay marka horeet horta waa dhowahay waana salaamaya bahda v o a iyo khaasatan cabdicasiis saaxiibkeyga maandooriyaha dhibaato weyn ayuu ku haya dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho oo hadda aan ku suganahay weliba dhibaato oo xad la gaarsiin karo boqolkiiba siddeetan sagaashan la gaarsiin karo ayuu ku haya dhallinyarada soomaaliyeed
waxaad ka mid tahay dhallinyarada hal abuurka ah ma jirtaa qaabaad isdhihi karayso maandooriyahan dhibaatadaada ku haya dhallinyarada sidaad hadalka u dhigtay qaab loo wacyigelin karo dhallinyarada oo maandooriyaha loo tusi karo inuu khatar ku yahay mustaqbalkooda in la sameyn karo
horta su-aasha isweydiinta mudan islamarkaana jawaab u baahan laga bixiyo ayaa waxay tahay horta maandooriyaha qofku inuu maandooriya isticmaalo maxaa sabab horta maxaa keena qofki inuu maandooriya inuu isticmaalo asigoo og inuu jirkiisa dhibaato u leeyahay caafimaadkiisa noloshiisa dhinac walba oo dhibaato ku sugnaanayo qofku markuu maandooriya isticmaalo maxaa ku qasbay inuu qofku maandooriya isticmaalo kani ahaan waxaan isleeyahay maandooriya inuu qofku isticmaalo dhalinyaro ah isagoo qofku dhalinyaro ah waxaa keeni karta ugu horeyso camal la-aanta qofkii maskaxda biniaadanka waxay u baahantay in la mashquuliyo oo howl lagu mashquuliyo shaqo ay qabato shaqadii ay qabanaysa haddii weyso qofkii wuxuu ku dhiiranaya inuu isticmaalo maandooriyihii uu ku mashquulinayo uu ku mashquulinaya markaas maskaxda si focus ama diyaarad ay u yeelato marka shaqo la-aanta iyo camal la-aanta qofkii sidii loo yaray lahay waa in diiradda la saaraa ka hor intaan wacyigelin iyo waxaasba lagu mashquulin
sidee marka arrimahaasi maandooriyaha iyo shaqo la-aantu ay isugu xiran yihiin soomaaliya markaad adigu fiiriso dhalinyaro badan oo saaxiibadeeda oo aan aqaanay ayaa jirto oo maandooriyahaas ku talax tegay ama ku dhiiraday sababta ugu weyn ay maandooriyahaas u isticmaaleen markaa weydiiso ay ku leeyihiin saaxiiba waxaan qabana male shaqo male camal male waa isku mashquulinaa qofku markuu maandooriyahaas isticmaalo waxaawaay fakerkii iyo mashquulkii oo shaqala-aantii iyo magaalada dhibaatooyinka ka jira uu iloobayaa qofka oo wuxuu noqonayaa qofka tusaale ahaan asigoo magaalada muqdisho joogo maraykanka ama washington guryo ka dhisanaya qofka marka culeyskii dhan wuu iska iloobayaa marka maandooriyi waxaa lagu yareyn karaa kow qofka in shaqo loo yeelo oo shaqo loo abuuro sidii shaqo loogu yeeli lahay falkeeda la galaa kabacdi qofka asiga ayaaba maandooriya iska iloobaya wax la yidhaahdaba waxyaabo badanoo waxaa jira qofka markii uu fursadaha iyo waqtigiisa uu ku mashquuli karo waxaa ka mid oo kale sportiga inuu aada u cayaaro sidoo kale waxaa ka mid a in uu noqdo qof jiimka aada oo waxyaabo fara badan oo waqtiga culeyska lagu dareemaya lagu lagu bixiyaa jira adduunka maanta qofka sidoo kale inuu wax akhriyo kale ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ma u noqonaysaa baad is leedahay kuwa maandooriyaha galay waxyaabo loogu dulqaadan karo ama loogu garaabi karo camal la-aantii shaqo la-aanta u keentay arrimahaas iyadoo waxyaabo badan oo qofku waa aadi kara ay jirto
way jirtaa wax loogumana cudurdaari karo qofka shaqa la-aana ay haysa inuu inta yiraahdo uu maandooriya isticmaal looguma cudurdaarin karayo kani ahaan laakiin waxaa jirta dayacad ee jirta ha ahaato dayacadaas xagga dowladda ha ahaato oo ugu horeyso mas-uuliyadna ka saaran tahay dhallinyaradeeda inay macnaha abaabusho islamarkaana uga digto maandooriyaha uguna horeyso maandooriyaha inuusan wadanka soo gelinba dowladda inaysan ogolaanin oo maandooriyaha dibadda ayaa laga keena wadanka laguma farsameeyo kamana bax soomaaliya maandooriye jaadka ugu horeeya oo wadamada dibadda laga keenaa dowladdu way la socotaa canshuuray ka qaadataa hadhihin taabuuga hadhihin xashiishka hadhihin sigaarka hadhihin diiniyan ma fiicna oo waa xaaraam in la isticmaalaa ayadoo intaas la ogyahay haddana dowladdu way soo gelisaa wadanka andhehe sooma gelisa een canshuuray ka qaadataa oo ogolaasha ayadaa bixisa marka meeshii ugu horeysay oo waxaa laga tirtiri tirtiri lahayba oo dowladdii ahayd ayaa dayacad ka muuqataa
dhallinyarada waxbarataad ka mid tahay hadda xamar joogta dhallinyaradeennan mas-uuliyad ma iska saartaan sidii da-yartaa sii hafanaysa oo kale loo badbaadin lahaa waa iska saarnaa inta tabarteena oo in walbon ama aan naqaano ama aqoon aw leenahay ama isbaranno qofka saaxiibkayga ama aan aqaano inuu maandooriye isticmaalo kuma fiirsan lahayn kaani ahaan inta tabarteeda marka waan ka wacyigelin lahay haddaan wax awood waxbaan sii lahay waan ka waanin lahay aad ayuu umahadsan yahay cismaan maxamed daahir dhegaystayaal toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaa idila socodsiinayey anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdilcasiis barrow oo barnaamijkaasi dhallinyarada nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington xubnaha jamhuuriga ah ee aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ayaa waxaa u suura gashay inay meel mariyaan sharci ku saabsan miisaaniyadda dalka maraykanka taasi oo xubnaha dimuqraadigu ay aad uga soo horjeedeen warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa sahra ciidla nuur gudoomiyaha aqalka hoose ee wakiilada maraykanka mike johnson ayaa sheegay in tiro mudanayaal ah oo ku filani ay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda oo muran badani ka dhashay golaha dhexdiisa xidhmada miisaaniyadda ee haatan goluhu meel mariyey ayay ku jireen qorshayaal ka mid a siyaasadda madaxweyne donald trump oo ay aada uga soo horjeedeen mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga dimuqraadigu mike johnson oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in shaqo adag ay ka mareen balse wax kasta ay ka horumarinayeen danaha maraykanka mike johnson iyo mudanayaal kale oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in miisaaniyadda ay ansixiyeen tahay mid ka turjumaysa sida ay uga go-an tahay in la adkeeyo ammaanka xuduudaha maraykanka in la dhimo cashuuraha laga qaadayo dakhliga dadka soo gala iyo in la abuuro shaqooyin badan in la soo celiyo hanaankii tamarta ee kor u qaadayay awoodda maraykanka iyo in la xoojiyo dowrka maraykanku uu ku leeyahay dunida kale iyo in shaqada dowladda laga dhigo mid hufan oo waxtar leh hogaamiyaha mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka wakiilada xakiim jeffery ayaa sheegay in waxa ay wadaan mudanayaasha jamhuurigu uu yahay tallaabooyin ay ku gubayaan dalka isagoo ku eedeeyey in ay jarayaan kaalmooyin la siin jiray ciidamada dalka usoo shaqeeyey kaalmadii raashinka ee dadka saboolkaa la siinayey iyo adeegii caafimaad ee qiimihiisu jabnaa si ay u iibsan karaan dadka dhaqaalahoodu hooseeyo xakiim jeffery oo arrintaasi ka hadlaya ayaa yidhi go-aanka mas-uuliyad darrada ah ee ay xubnaha xisbiga jamhuurigu qaadanayaan waxaa ku jira lacag gaadhaysa afar dhibic shan trilyan oo dollarka maraykanka oo laga jarayo dadka taajiriinta halka ay kharibayaan nolosha dadka dabaqadda xoogsatada ah iyo dabaqadda dhexe ee maraykanka kaasi oo taabanaya nolosha dadka caadiga ah ee maraykanka jeffery wuxuu warbaahinta u sheegay in codaynta ka hor ay dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu ay ka walaacsanayeen xaddiga qarashka miisaaniyadda iyo weliba xilliga iyo sida loo dhaqangelinayo dhimista cashuuraha ee lasoo bandhigay sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobankii iyo weliba sida loo bixinayo deymaha maraykanka mike johnson oo ah afhayeenka aqalka wakiilada islamarkaana ah hogaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga ee golaha ayaa yidhi ma aha oo keli ah in aanu lacag u badbaadinayno dadka maraykanka ee cashuurta bixiya waxaanu weliba samaynaynaa qorshe ay lacagtooda si hufan uga faa'iidaysan lahaayeen taasi oo ah wax damiirka yagu nafarayo sidoo kale damiirkayaga ayaa nafaraya in aanu yarayno deymaha madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu baaqayay sharci dejiyayaashu inay ansixiyaan hal miisaaniyad oo isku taalla oo qurux badan sida uu hadalka u dhigay taasi oo qayb muhiima ka noqonaysa hirgelinta qorshayaashiisa iyo fulinta siyaasadihiisa gudaha inkastoo madaxweyne trump uu muujiyey sida uu ugu riyaaqay shaqada ay mudanayaasha kongaresku qabteen ee ansixinta miisaaniyadda geesta kale sanadku wuxuu jimcihii lasoo dhaafay meel mariyey qaraar maalgelin ah oo siinaya boqol iyo konton bilyan oo dollar in lagu maalgeliyo milatariga iyo boqol iyo shan iyo toddobaatan bilyan oo loogu talagalay amniga xuduudaha tony gonzales oo ah mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa hogaaminayay koox ka kooban toddoba mudane oo qalka wakiilada ka tirsan kala soo jeeda xisbiga jamhuuriga balse ka walaacsanaa suurtagalnimada in la jaro barnaamijka daryeelka caafimaadka ee iibsan karaan dadka danyarta ah ee loo yaqaano medicaid iyo weliba barnaamijka kaalmada cuntada iyo barnaamijyada kale ee ay ku tiirsan yihiin qaar badan oo ka mida bulshada danyarta ah ee maraykanku
aad iyo aad bay umahadsan tahay saare ciidla nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay maxkamadda sare ee magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa koob iyo labaatankii bishii janawari riday xukun xuquuq muwaadinnimo siinaya kumanaan soomaalida reer kenya ah oo horey loogu diiwaan geliyey kaydka macluumaadka qaxootiga lana siiyo kaadharhka aqoonsiga inkastoo ay reer kenya yihiin sida ay maxkamaddu sheegtay hay-adda xuquuqul insaanka ee caalamka human rights watch ayaa maanta soo saartay warbixin dheer oo ay arrintan kaga hadlayso oo ay sheegtay in tallaabada maxkamaddu ay tahay guul u soo hoyatay kumanaan qof oo reer kenya ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa intisaar saalax xuseen
diiwaangelinta qaldan ee laga diiwaangeliyey qaxootiga dadka soomaalida ee u dhashay kenya ayaa waxa ay sababtay inay ka hor istaagto helitaanka waxbarashada shaqada iyo sidoo kale baasaboorada wadanka go-aanka maxkamadda ee dowladda kenya ay ku amartay inay siiso dukumentiyada muwaadannimo dadka dacwadan gudbiyey ayaa ah tallaabo muhiim ah oo xal loogu helayo dhalinyarada wadankan u dhalatay oo ay ku adkaatay inay helaan sharciga maxkamaddu waxay caddaysay in dowladda kenya ay ku xadgudubtay xuquuqda kumanaan muwaadiniin ah iyada oo sanado badan ka hor istaagtay muwaadinnimadooda ayuu yiri yuusuf bashiir oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda hakina shariya ee u dooda xuquuqda bulshada la takooro ee waqooyiga kenya maxkamaddu waxay dowladdu ku amartay inay la shaqayso hay-adaha ay qusayso si dhab ahna loo howlgeliyo ama dib loogu sameeyo guddi baaraya dadka kale ee arrintani ay haysato taasoo la doonayo in lagu dhammaystiro muddo lix bilood gudahood ah jamaal maxamed cali oo ah agaasimaha isuduwaha deeqbixiyaasha iyo wadashaqaynta ee dowladda hoose ee gaarisa oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa uu tilmaamay inay aada u soo dhaweynayaan go-aanka maxkamadda iyo sidoo kale tallaabooyinka hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxa uuna sheegay in arrintaasi ay wax badan ka caawin karto dadka kenyaanka ah ee sida qaldan u galay qaxootiga ee ku dhiban inay helaan sharciga maxkamaddii kullay go-aanay soo qaadatay maxkamadda gaarisa saa ognahay kullay processku waa process socdo laba face waaye face one iyo face two waa dhacay dadna waa laga bixiyey faraha maaragtay oo macnaha waxay noqdeen dad had qaadan karo aqoonsigii laakiin processkaas waa slow weri wuxuu u baahan yahay maaragtay verification verificationka marka waxaa qofka aabihiis hawadiis baa lahkeen marka processka waxaasaa yar dheereeyey oo ka dhigay maaragtay inuu maaragtay faces qaato waxaa marka aan ku baaqi lahayn anagoo maaragtay kasoo jeegno gaarisa county inayse ku bilaabeen amnesty international human rights watch iyo hay-adaha samafalka maaragtay advocateska ay u bilaabeen inay maaragtay dadkaad muddo lix bilood iyo in ka yar in faraha loogu bixiyo ee muwaadinimadooda maaragtay ay soo noqoto yaan maaragtay leenahay hal la badiyo
sidoo kale jamaal waxa uu tilmaamayaa in arrintani in muddo ah ay caqabad iyo culays badan ay ku haysay dhallinyarada soomaalida ee u dhashay wadankan dad dhallinyare u badnaa in waxa meesha galay qofkii dee ma ma safri karo you cannot travel around kenya waayo ma haysto maaragtay waraaqda uu ku safri lahaa oo i d waxaa kale shaqo maaragtay ma gali karo qofka oo ku shaqaaleyn rabo kolley wuxuu kaa rabaa i d marmarna waxaa jiraan curfew askarta suubiso marka maaragtay qofka uu haysanin i d-ga xabsiga la geenayaa mise waa la qaadayaa waxaa la geenayaa maaragtay qaxootiyaha maadaama aan dhex- aan ku sheegay sidakan ay dhalinyaro yihiin dhalinyarada marka waxay u- fursad waxbarasho lama heli karaan waayo ma haystaan maaragtay aqoonsigii marka dhibaatadu dhibaatooyinku way badan yihiin marka qofkii asagoo meesha u galay inuu maaragtay nolol maalmeed uu ka helo oo muddo kooban ah fursaddii resettlementkan uu ku dhoofi rabay helin marka waxaa waaye qofkii waxaa ku dhacaysaa inuu frustration qaado wadankii uu u dhashay uu joogay oo maaragtay uu muwaadinka ka ahaa serviceska kulli aan ii sheegay uu ka heli karin
go-aanka maxkamadda gaarisa ay soo saartay ayaa loo arkaa mid taariikhi ah oo wax ka bedeli doona nolosha kumanaan qof oo soomaali kenyaan ah kuwaasoo ku dhibanaa inay dib u helaan muwaadinnimadooda intisaar saale xuseen v o a nairobi
aad iyo aad bay mahadsan tahay intisaar saalax xuseen oo nala socodsiinaysay warbixintaasi haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban mar kalean ku noqonno muqdisho iyo cabdilcasiis barrow
dhalinyarada soomaalida inay sameeyaan xirfado ay ku shaqaystaan waa mid muhiim ah hase yeeshee sannadihii ugu dambeeya waxaa aad u kordhaya kacaan ka soconaya baraha bulshada oo ku saabsanaa dhallinyaradu inay bartaan xirfadaha dhinaca tiknolojiyada la xidhiirta si mustaqbalkooda ay ula jaanqaadaan dunidan casriga sii noqonaysa oo dad fara badan ay dhaqaale ka samaynayaan tiknolojiyada oo hadda gelaysa meel walba oo nolosha ka mid ah hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro kale oo ku doodaysa oo iyana tilmaamaya in loo baahan yahay in dhallinyarada soomaalida iyo da'yartuba ay wakhti siiyaan barashada xirfadaha isboortiga oo qudhooda ka mid ah kuwa dadka dunida jooga ay lacaga ka sameeyaan laakiin doodaasi waxaa ka hor imaanaysa midda dhallinyarada xirfadaha raba ay tilmaamayaan oo ay leeyihiin lama jooga xilligii xirfadaha isboortiga wakhti lagu bixin lahaa marka la eego duruufaha nolosha ee ka jira soomaaliya dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa igala qeyb galaya cismaan doolar iyo sidoo kale cabdiweli xuseen oo labadaba ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho arrimahaana sida dhow ula socda waxaan ku hormarayaa dollar oo qaba in ay muhiim tahay in waqti la siiyo isboortiga maadaama uu isdhexgalka iyo nabadda uu ka shaqeynayo dollar soo dhow
Ee, waa dhowahay ee, v o eda iyo tiimkeeda dhammaan waa salaamayaa horta kaani ahaan isboortiska ee, nolosheyda kaalin weyn ayuu uga jiraa marka loo fiiriyo aniga asxaabteyda iyo badanaa waqtigeeda intaan ku qaato waqtiyada aan firaaqada leeyahay marka markii laga eego dhinacyo badan oo jihooyin kala duwan laga fiiriyo haddii ahaa leed caafimaadka haddii ahaa leed haddii ahaa leed dhaqaalaha isboortiska waxaan le- waxaan een, qabaa inuu kaalin mug weyn ku leeyahay dhallinyarada iyo horusocodkooda noloshan oo ka qayb qaadan karo marka marka lala bardhigo dhallinyarada caalamka ah
Ee, waan eegi doonaa dakhliga qofka ka soo geli kara isboortiga maadaama soomaaliya shaqala-aanta ay tahay waxay dhallinyaradu ka cabanayaan Ee, cabdiweli marka aad fiiriso ma la joogaa xilligii dhallinyaradu ay isboortiga waqti ku bixin lahaayeen markaad eegto waaqica nolosha ee soomaaliya maanta
Een, cabdicasiis adiga iyo ee, bahda kale ee v o a dhammaan waan salaamaya intaa kadib iyo saaxiibka cismaan dollar Ee, intaa kadib marka aan guda galo su-aashaad weydiisay waktiga hadda la joogo dhalinyarada soomaaliyeed ee, ma ahan waktigii ay ku bixin lahaayeen ee, fursadooda ama waktigoodii ku lumin lahaayeen sportis sababtoo ah waxaa sidaan u lehay waxay tahay xilliga hadda la joogo dalkeenna dhalinyaradu waxay ka cawdaan waa shaqo la-aan marka qofku taa bedelkeeda inuu raadiyo xirfado iyo fursado kale uu dabcan shaqo abuur u noqon karo noloshiisana uu ku maareyn karo si uu kaga baxo ee, shaqo la-aantii iyo xaaladii adkeyd ee dabcan dhalinyaradu ay ka cabanaysa dalka isboortiga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lacagaha laga sameeya soomaaliyana kooxo fara badan ayaa ka jira oo qaarkood mushaari ay ka yihiin ciyaartooyda ee, ee, la joogto oo kale horyaaladana oo ay ka qayb qaataan miyaanay adiga taa ku muuqan Ee, waa sax soomaaliya ee, horyaal ayaa ka jira kooxo kala duwan ayaa ka dhisan ee, dhalinyaro badan ayaa u ciyaara kooxahaas ee, qaar ayaa ku taamaya inay maalin uun ay u ciyaaraan laakiin marka aad fiirisid dalkan oo boqolkiiba shan iyo toddobaatan dhalinyaro lagu tilmaamo sbortigu ma wada buuxi karo dhammaan dhalinyaradii dalkan maadaama nambarka ugu badan dhalinyaro ay yihiin midda taa marka laga yimaado kale ay jirta waxay tahay hadda isboortiga soomaaliya ka jira ama ciyaaraha soomaaliya ka jira ma gaarsiisana dunida kale iyo wadamada kale way nagaga horeeyaan dhaqaalo badan laguma bixiyo waan ognahay fursado badan kama jiraan waan ognahay dalkoo dhamin nabad ma ahan oo maanta wiilka ku nool jubbooyinka ama shabeelooyinka ku nool ama baayobakool ku nool waxa waaye inuu si nabada ku safro caawa gaarigiisa uu qaato deegaan kale inuu tago kuma ciyaari karo caqabadahaasoo dhan aa ku gadaa marka maadaama waxaasoo dhan ay jiraan anigu waxaan qabaa hadda ma aha laakiin isboortigu waa muhim waa wax loo baahan yahay laakiin hadda wax ka horeeya ayaa jira oo ah in horta bal xaaladda hadda la taagan yahay laga gudbo waa maqlaysaa dooda cabdiweli maxaa uga jawaabaysa horta aniga waxaan qabaa qofku inuu isboorti ciyaaro waxay ka caawinaysaaba in noloshiisii kale uu horumar sameeyo inuu wax barto xirfad barto waqtiina uu isboortiska ciyaaro waqtiga usoo harana qofkii qofkii wuxuu noqonayaa isigoo mentaality ahaan fiican oo caafimaad qaba fikirkiisii iyo diiraddiisana ay toosan tahay laakiin isboortiga markii uu xirfad noqonayo oo lagu shaqaynayo tusaale kale kubadda cagta koox inta la galo tababar la qaadanayo maanta oo kale xirfadii kor loo qaadayo la kubcinayo iyadii dhaqaale laga sameynayo wuxuu leeyahy maanta soomaaliya taa ma taalo in marka waqti badan la geliyaba maaha doodiis waa sidaa way jiraan caqabado way jiraan laakiin caqabadahaasi waxaa waaye loo joogsan maayo oo sanadaha soo socda tobanka sane ee soo socota waxaa la rajeynaya soomaaliya inay kaalimaha ugu horeysa africa iyo adduunkaba kasoo geli doonto sida xiriirka kubadda cagtaba ay qoraallo ku sheegeen marka kubadda cagta iyo isboortiga nuuciisa kala duwanba adduunyada heerka uu ka joogo waa la soconaa soomaalidana waxaa waaye caqabadaha isboortiga haysta waxaa kamid a qofka markuu dhalinyarada yahay uu yaryahay gurigaba kubadda cagta ama isboortiga inuu ciyaaro looma ogola oo macalinka dugsiga ayaa ardayga u diidaya ee waalidkii aabihii isboortiga waxaa laga dhigay wax dembi a laga dhigay bimacnaa ama daroogada lamid ah waxaan aaminsanaa daroogada daroogada ka daran qofka markii loo diiday inuu isboortiga ciyaaro ciyaaraha kala duwan uu ka qayb galo uu daawado wuxuu wuxuu siibanaya inuu darooga iyo waxyaala noocaasa uu dhex shijbaaxo marka aniga waxaa aaminsanahay isboortigu waa daawada ugu horeysa ee ummadda soomaliya lagu mideyn karo dhalinyarada shaqa la-aanta iyo daroogada iyo ciyaar weerada waxaas ay uga badbaadi karaan
jihooyin kala duwan ayuu soo qaatay cusmaan uu leeyahay isboortiga haddii dhalinyaradu ay waqti geli lahaayeen waaqica nolosha ee maanta ee soomaalida wax badan a iska bedeli lahaa markii aan ku saleyno dhinaca xirfadaha shaqada isboortiga xirfad shaqo ma noqon kara maanta
cabdicasiis middan isboortiga waan ku laabanaya anigoo soo koobaya marka aad rabto inaad noqotid ciyaaryahan xirfad leh kubadda cagta saameyn kuleh soomaaliya jooga fursadaha uu helayo wiilka kale ee afrikaanka ah ee wadamadan kale afrikaanka ah joogo sida morocco algeria masar iyo wadamo kale oo afrikaan ah iyo dunidan kale hormartayba fursadaha uu helayo ma helaysid waxaa ka jira akademiyad ciyaartooyda kasoo baxaan laguso tababara dhalinyaradu dabcan meelo noocaas fursad lagaga soo baxa ayaa jira dalkeeni waxaasoo dhani kama jiraan marka waa uu noqon doonaa laakiin maanta ma aha maalin maalmaha kamid waa la gaari doonaa dalka uu nabad noqdo ciyaaro loo baratamo dhinaca la aado laakiin xilliga hadda la joogo dagaalo ayaa wadankii ka jira caqabado iyo duruufo badan ayaa ka jira dowladda dagaal ayay ku jirtaa dadkii deegaanku dagaalo ayay ku jiraan marka taa bedelkeeda anigu waxaan qabaa qofku hadda wax waxaa jira lahada dhiig joojin qofku inuu hadda halkii uu ciyaaro waxay u baahan yihin waqti inaad gelisid dhowr iyo toban sano ama ku dhawaad toban sano waa inaad horta akademiyada aad kasoo ciyaarto todoba iyo toban jirada lix iyo toban jirada sidee ilaa heerka aad rabtid aad ka gaartid si aad fursad fiican aad ugu heshid marka taas maadaama wax waqti iyo brosees qaadanaya ay tahay hadda dhiig joojin ayaa loo baahan yahay waxaa laga cabanaya maadaama shaqalaan ay tahay anigu waxaan qabaa marka xirfado yar yar waxaa jira dhalinyaradu haddii laba bilood iyo saddex bilood waqti ay geliyaan berita ay noloshooda ku maareyn karaan
waa yahay si dhegeystayaasha nala socda ay bal u fahmaan dooda taagan iyo mustaqbalka dhalinyarada soomaaliyeed iyo abuurka xirfado nolosha lagu maareeyo haddii la fiiriyo cusmaan dollaraan fiirinayaa maanta isboortigu xirfad la isku halleyn karo oo wiilka ama gabadha soomaaliya joogta isku halleyn karto si noloshay ugu dabarto ma noqon karaa horta dalka soomaaliya waa uu burburay isboorti keliya kama burburina meel walba dhinac walba waxaa burburay asaasiyaadkii bulshada meel walba ayaa burburtay marka isboortigu wuxuu kamid yahay waxyaalaha ugu kabashada fudud marka loo fiiro haddii la yidhaahdo ha laga shaqeeyo horumarkiisa waxaan aaminsanaha qofka dhahay isboorti iyo in laisku mashquulay waqti lagu bixiyaa maalmo mudna qofaan kubadda wax ka aqoon ama isboorti wax ka aqoon u arkaya aniga ani ahaan
ugu dambeyntii xalka xakeen ka raadana cabdiwale
xalka waxaynu ka raadinaynaa cabdicasiis waynu gaari doonaa ciyaaro iyo wadankan oo dabcan horyaalo kala duwan oo heerka hadda aynu joogno heer ka sarreeyay jiraan dhalinyaraduna ay dabcan taa fursadaha ay kaga faa'iideysan doonaan isboortigu waa caafimaad layskuma diidana laakiin haddana adiga oo dabcan heli karaya xirfad kale oo noloshaada aad ku maareyso hadda ilama aha in waqti lagu bixiyo marka xalka waxaan u arkaa waxay tahay in dhalinyaradu ay xirfadaha kala duwan ay ka faa'iideystaan ay bartaan aqoontooday sare u qaadaan iyaga oo dabcan aan huba haddii qofku saddex xirfad ama laba xirfad uu barto sanad gudihiisa uu ku baran karo laba xirfadood ama saddex xirfadood in sanadka dambe noloshiisu shalay halka ay taagneed mid ka duwan ay noqon doonto cabdiweli xuseen iyo cismaan dollar labadaba aad ayay u mahadsan yihiin doodii gaabnayd waan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowan ah inta ay noo joogto nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdilcasiis barrow haatanna dhinacii heesaha
ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsan liida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida wanjiboodee juuqsan liida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida jeex qurxoon iyo jamaan saliida joog dhammaysiya jawharata samida oo jallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiya jawharad sasamida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani hunooy baybi ka jeesani addooy ur kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani hunooy ka jeesani wayway ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon waan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaban way jaraysaayo jeex ma ii noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida
waayahay intaasi waxaa ku dhan heestaasi oo ugu dambeysay idaacaddeeda iyo caawiya dunida inta haddii la dhaahdo aynu mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo habeen wanaagsan
jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammays iyo jawharad sasamida ujalle caada soo jiidan ogida ujalle caada soo jiidan ogida ujalle caada soo jiidan ogida ujalle caada soo jiidan ogida ujalle caada soo jiidan ogida